galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa galab arbaca afar iyo labaatanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly dotcom efemada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaa idaacadda wadajirida kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida tababar ay wadajir u qabanqaabiyeen v o eda iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyey c d c oo maanta ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya khubaro c d c ka socota ayaa ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyaasha laysku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka booliyada dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan iyobarow sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burga wiiladaa iga layaacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koonfur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan mar ahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhaan garan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dunida oo markii ugu horraysa laga bilaabay tallaalka malaariyada ama duumada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa soo gaaray gobolka dhanka bari ee ruushka ku yaala waxaana uu kulankiisii ugu horreeya uu la yeelanayaa madaxweynaha ruushka valadimir putin kaas oo kim uu ku tilmaamay inuu yahay tallaabadii ugu horreysay ay xiriir dhow kula yeelanayaan ruushka isagoo ku labisan koofiyad iyo jaakad isku eg islamarkaana dhoolla caddaynaya ayaa waxaa salaan ku soo dhoweeyey saraakiil ruush ah iyo kooxda muusikaaleyda ee milatariga dalkaasi magaalada dekada leh ee filadelfosko hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa safar gaaban ku tegay magaaladaasi isagoo sii raacay tareenka uu caanka ku yahay ee cagaarka iyo jaallaha isugu jira intii uu safarka ku jiray isagoo sii maraayay magaalada xuduudda ku taalla ee khazan kim waxa uu sheegay in safarkiisa uusan noqon doonin kii ugu dambeeyey ee ruushka uu ku yimaado wuxuuna sheegay in ay taasi tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu wanaajinayo xiriirka ruushka iyo kuuriyada waqooyi
aqalka cad ayaa sheegay in laba sarkaal oo sare oo dhinaca dhaqaalaha ay u safri doonaan dalka shiinaha toddobaadka soo socda si loo sii wado wadaxaajoodyada qasdigoodu yahay xalinta muranka ganacsi ee u dhexeeya labada dal war la shaaciyey shalayta oo talaado ahayd ayaa waxa uu sheegay in xogeeyaha lacagta ee maraykanka stephen murshin iyo wakiilka ganacsiga robert lizer ay soddonka bisha abril kula kulmi doonaan beijin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka shiinaha luuhi hadalka cadiyaa waxaa kaleeto uu sheegay in luu iyo wafdi uu hogaaminayo ay washington u iman doonaan wadaxaajo dheeraada sideedda bisha mey ee nagu soo aadan maraykanka iyo shiinaha ayaa waxa ay galeen dhowr wareeg oo wadaxaajooda tan iyo intii uu bilowda muranka u dhexeeya ee dhanka ganacsiga sanadkii lasoo dhaafay markii madaxweyne trump uu ku soo rogay shiinaha canshuur kordhin lagu qiimeeyey laba boqol iyo konton bilyan oo dollar badeecadaha shiinaha si ugu qasbo in uu wax ka bedelo dabeecaadkiisa ganacsiga iyadoo dalka shiinahana uu taasi kaga jawaabay canshuur kordhin gaaraysa boqol iyo toban bilyan oo dollar uu ku soo rogay waxyaabaha maraykanku u dhoofiyo dalkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay la kulmay mas-uulka ugu sarreeya shabakada twitter-ka saacado kadib markii uu ka cawday in shabakadaasi xiriirka bulshada ay ula dhaqantay si aan cadaalad ahayn trump waxyar kadib markii uu soo dhammaaday kulanka xafiiska aqalka cad ee oval officeka loo yaqaano uu kula yeeshay madaxa shabakada twitter-ka jack dorsey waxauu bartiisa twitter-ka soo dhigay sawir isaga iyo dorsey ah isagoo muujiyay waxoogaa rajo ah kadib cabashadiisii hore madaxweyne trump ayaa kulankaasi ku tilmaamay mid wanaagsan oo looga hadlay arrimo dhowra oo la xidhiira shabakada iyo guud ahaan baraha xidhiirka bulshada kulankii shalay ee doorsi iyo madaxweyne trump ayaa waxa uu ahaa mid uu dalbaday madaxweyne trump sida lagu sheegay twitter-ka madaxweyne donald trump ayaa dhowr jeer ka cawday in dadka qaar ay haystaan in ka badan boqol kun oo qof oo boggooda la socday isagoo ula jeeday madaxweyne barag obama oo ah qofka saddexaad ee ugu raacashada badan barta twitter-ka isagoo markaasi ay ka horeeyaan oo keliya kati berry iyo justin beber oo labadaba ah haysayaal aada loo jecel yahay
madaxweynaha sri lanka metri pala sirisana ayaa waxa uu wacad ku maray inuu bedeli doono madaxda xoogaga ammaanka taasi oo uu kaga jawaabayo kuguuldaraysigoodii inay ka hortagaan qaraxyadii ismaadaaminta ahaa ee ay ku dhinteen saddex boqol iyo konton iyo sagaal qof khudbadda uu jeediyo telefishinka dalkaasi laga sii daayay ayuu sirisena waxauu ku sheegay inuu tallaabo adag ka qaadan doono saraakiisha ku guuldaraysatay in ay ku soo wargeliyaan inay ka war heleen weerarkaasi ka hor intaanu dhicin warar ayaa sheegaya in sirdoonka dalkaasi indiya dhowr digniin ay u soo direen dalkaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan aan ku horeynay inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku dhaawacmay qarax lala beegsaday gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo oo ka dhacay magaalada boosaaso qaraxa oo sida la sheegay ahaa mina nuuca dhulka lagu aaso ayaa gaariga gudoomiyaha lagula eegtay isgoyska wadada rugta ganacsiga iyo wadada eeraboorka ee magaalada wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray abbaaro tobankii barqanimo ee maantay ayaa qarax si weyn looga maqlay inta badan magaalada boosaaso waxa uu ka dhacay waddo laami ah u dhow xarunta rugta ganacsiga puntland ee magaalada boosaaso qaraxan ayaa ahaa mid lala eegtay gaariga guddoomiyaha gobolka bari oo marayay waddadaas xilligaas oo uu gaariga ka maqnaa guddoomiyaha gobolka yuusuf maxamed wacays dhado balse ay saarnaayeen qaar ka mida ilaaladiisa saddex ka mid a askarta ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay sida aynoo xaqiijiyeen qaar ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka magaalada boosaaso qaraxa kadib ayaa waddada uu qaraxan uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamada amniga kuwaasoo baaritaanno ka bilaabay waddada iyo weliba guud ahaan magaalada boosaaso iyadoo uu hakad galay isu socodka iyo weliba ganacsiga waddadaasi oo halbowlo u ah dukaamaysiga ganacsiga qaarkood v o a ayaa isku dayday inay faahfaahin dheeraada ay ka hesho qaraxan annagoona la xidhiirnay mas-uuliyiinta gobolka bari iyo weliba saraakiisha laamaha amniga kuwaas oo qaybtood ka gaabsaday ka hadlidda qaraxan halka kuwa kalena ay noo sheegeen inaysan xilligan wakhti u heli karin qaraxan oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka rayidka ah ee maraya xilligaasi goobaha ganacsi ee ka agdhow waddadaasi qaraxan miino ee maanta ka dhacay magaalada boosaaso ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka puntland ay horay u sheegeen in duqayn lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda daacish ee ka dagaalama soomaaliya gaar ahaan gobolka bari iyo sidoo kale qarax xilli habeen ah lala eegtay isla bishan ciidamo howlgalla ku jiray gudaha boosaaso si kastaba ahaatee howlgallo amni ayaa maalmahan ka socday magaalada boosaaso kuwaasoo ciidamada baaritaanna ay ka wadeen waddooyinka iyo weliba xaafadaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegtay in dalka malaawi uu noqday waddankii u horreeyey ee bilaabay in carruurta uu ka tallaalo xanuunka duumada isagoo adeegsanaya tallaal cusub oo xanuunka ay kaneecada faafiso loogu hortegayo arrintan ayaa waxay ku soo begmaysaa iyadoo dunidu ay ku jirto toddobaadka tallaalka cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa warbixintan noo haya inkastoo tallaalkan cusub ee duumada amaba malaariyada uu dufaaci karo oo keliya saddex dalool oo meel ahaana dhammaan carruurta qaata haddana guud ahaan carruurta la siiyaa haddiiba ay ku dhacdo malaariyadu ma gelayaan xaalada la mida kuwa aan la siinin xanuunkan duumada ayaa sannad kasta dila in ka badan afar boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof kuwaasoo u badan carruurta ay da'doodu shanta sanno ka hoosaysa ee ku nool qaaradda afrika tallaalku ma aha mid waxtarkiisu dhammaystiran yahay laakiin waxa uu weli awood u leeyahay inuu badbaadiyo tobannaan kun oo carruur ah sidaasina waxaa tidhi alister craig oo hormuud ka ah kuliyadda sayniska iyo bayolojiga ee jaamacadda liverpool qaybteeda daawooyinka alister oo aan shaqo ku lahayn hay-adda w h o iyo weliba qolyaha soo saaray tallaalkan ayaa sheegtay in tallaalista carruurta u nugul gaar ahaan xilliyada malaariyada oo ay ugu daran tahay ay ka badbaadin karto kumanaan carruur ah in cudurku soo rito amaba ay u dhintaan tallaalkan cusub oo loogu magac daray maskuurius ayaa waxaa soo saartay shirkadda galaxo smith clin waxaase ansixisay hay-adda yurub u qaabilsan daawooyinka sanadkii tijaabooyin hore loogu sameeyey tallaalkan ayaa muujiyey in boqolkiiba soddon uu ahaa mid waxtar leh oo duumada ka dufaaci kara carruurta laakiin dufaacaasi uu baaba'ayo marka muddo la joogaba waxaa la sheegay in carruurta qaata qaarkood lagu arkay xanuun qandho iyo weliba suuxdin muddo kooban bedro alonso oo ah agaasimaha hay-adda w h o ee barnaamijkeeda malaariyada ayaa sheegay in mashaariic tallaal oo la mid ah kan ka bilaabmay malaawi ay ka bilaabmi doonaana toddobaadyada soo socda dalalka kenya iyo gaana iyadoo qorshuu yahay in tallaalka la gaadhsiiyo qiyaastii saddex boqol iyo lixdan kun oo carruur ah sannadkii saddexdaasi waddan alonso ayaa ugu yeedhay tallaalkan cusub mid taariikhi ah isagoo hoosta ka xariiqay inay aad u adkayd in la helo tallaal ka hortegi kara duumada marka la barbar dhigo tallaalka looga hortago bakteriyada iyo fayraska waxa uu qiray in tallaalku aanu ahayn mid hufan laakiin dunidu aanay sugi karin inta laga helayo tallaal waxtarkiisu dhammaystiran yahay waxaana uu yidhi ma aqaan inta ay qaadan doonto in tallaalka kan xiga la soo saarayo sannado badan ayay qaadan kartaa markaa ma odhan karno carruurtu ha iska sii dhintaan inta aan ka helayno haddiiba aan midkaan ku badbaadin karno boqolkiiba soddon carruurta la siiyo shirkadda soo saartay tallaalkan ayay ku qaadatay muddo soddon sannadood ah iyadoo ay ku kacday hal bilyan oo dollar tallaalkan hadda bilaabmay ayay shirkaddu waxa ay ku deeqday qiyaas ahaan ilaa hal milyan oo ah daawada tallaalka khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in tallaalkan qaaliga ah aanu dareenka ka weecinin hababkii kale ee jabnaa ee la xaqiijiyey waxtarkooga ee looga hortegi jiray kaneecada sida marakaneecooyinka iyo weliba sunta lagula dagaalamo kaneecada waxaa kaloo ay sheegeen in caqabadda ugu weyn ee tallaalkan ka hor imanaysa ay tahay sidii looga dhaadhicin lahaa waalidiinta in carruurtooda ay geeyaan goobaha tallaalka oo ay ku celceliyaan weliba tallaala boqolkiiba soddon oo keliya ta difaaci kara wakhti kooban tallaalada loo isticmaalo xanuunnada dabaysha iyo jadeecada ayaa awood u leh inay difaacaan carruurta boqolkiiba sagaashan iyo weliba boqolkiiba sagaashan wakhti ahaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac dhinaca kalena waxaa maanta magaalada nairobi ka furmay tababar ay wadajir u qabanqaabiyeen v o eda iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan ka hortaga cudurada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyey c d c wariyaasha tababarkan la siinayo oo u badan kuwa ka shaqeeya v o eda ayaa khubaradu ay duruus muhiima ka siinayaan sida ugu habboon ee wariyaasha looga baahan yahay inay u tabiyaan wararka ku xiriira ka hortaga cudurka dabaysha iyo howlaha ku saabsan ciribtirka dabaysha warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryaheena qadar maxamuud xareed tababarkan oo ay si wada jir ah u wada qabanayaan idaacadda v o a iyo xarunta kontaroolka cudurada ee dalka maraykanka ee c d c loo soo gaabiyo islamarkaana ay ka qaybgelayaan wariyayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin wariyayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa muddada uu socdo waxaa wariyayaasha lagu barayaa cashiro iyo macluumaad la xiriira tabinta cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurada inta badan dhibaatooyinka caafimaad u geysta aadanaha kana mid ah cudurada ka jira dhulka ay degto soomaalida tababarka waxaa wariyayaasha casharada siinaya xeeleerayaal caafimaad iyo kuwo warbaahineed madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii saaka ka hadlay furitaanka aqoon isweydaarsiga ay v o a ku qabanayso magaalada nairobi ayaan wax ka weydiiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay wariyayaasha ka qaybgalaya iyo sidoo kale deegaanada dhulka soomaalida waad mahadsantahay khadar tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda c d c la yidhaahdo ka hortaga cudurada ee maraykanka iyo voice of america oo isla jira waxaana ka qabsoomay oo ka soconaya magaalada nairobi maalmaha arbacada oo maanta ahayd ilaa iyo jimcaha saddexdaas maalmood khubaro c d c ka socota ayaa ayaa waxay bixinayaan xoogga barnaamijkan iyo tababarkan oo ku saabsan wariyaasha laysku keenay sidii aqoontooda loogu kordhin lahaa habkii ay uga warbixin lahaayeen ama ay u tabin lahaayeen cudurka booliyada dabeesha markii uu yimaado iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay ka taxadiraan wariyaasha ka qaybgalaya waxaa ku jira kuwa v o a ay leedahay oo meelo kala duwan oo geyigan geeska africa ka kala yimid waxaana dulucda ay u yimaadeen ay tahay inay ka faa'idaystaan tababarkan ay bixinaysa c d c oo iyo qayb ah iyo qaybta kale oo v o a ay bixinayso oo anigu aan ugu horreeya dadka maarkan oo tababarkan bixin doona oo ka hadlaya naruurada qofka dareenkiisa sida uu la doonayo inuu xishmad iyo sharaf shaqada ugu hayo waxyaabaha asalka u ah warbaahinta ee laga doonaya inuu ka reebtoomo waxyaa dariiqooyinka loo maraya markii la doonaya in markanoo la barbar dhigo wararka soo baxaya iyo markii la doonayo in wararkaasi ay ahaadaan kuwa saxa oo baalasgaraysan ama isku dheeli tiran waxyaabahaasoo dhanna waxay tababarka ayay ku jiraan waxaan hubaa in markan dhalinyaradu ay aada uga faaidaysan doonto dan ruus oo ah la taliya madax bannaan oo dhanka caafimaadka ah oo ka mid ahaa xeeldheerayaasha bixinaya tababarka ayaa ka hadlaya xiriirka bulshada oo la hormariyo faa'iidada uu u leeyahay ciribtirka cudurka dabaysha
si kastoo talaalku muhiim u yahay si kastoo uu u wanaagsan yahay badqab u yahay ama uu waxtar u leeyahay kuma filna xiriir aannu wada samayno ayaa muhiima si cudurka dabayshu u noqdo mid taariikhda gala oo beri jiri jiray waannu gaari karnaa halkaa laakiin waa marka ay dadku sidaa aaminsan yihiinun oo ay aaminsan yihiin cilmi sayniska ka dambeeya ciribtirka cudurkan waana waxa uu tababarkan oo dhan ku saabsan yahay si aan uga caawinno wariyaasha in farriintaa ay gaarsiiyaan dhegaystayaashooda kala socda tiiviyada raadiyaasha iyo wargeysyada waxa dadka loo sheegayaana waa in tallaalku uu muhiim u yahay caruurtooda iyo guud ahaan badqabka dunida wariyayaasha ka qaybgalaya seminaarka waxa ay isugu jiraan wariyaal v o e da ka tirsan oo ka kala yimid deegaanada puntland somalilan waqooyi bari kenya etoobiya iyo wariyaal madax bannaan oo ka howlgala gudaha magaalada nairobi qaar ka mida wariyaasha ka qaybgalaya tababarkan ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka rajeynayaan aqoon isweydaarsigan
aad baa umahadsan tahay anigu waxaa kamid ahaa wariyaasha ka yimid puntland khaasatan magaalada boosaaso runtii xog badan baan ka helnay marka loo eego adduunka wadamada maaragta laga cirib tiray oo maraykan oo kale ay ka mid tahay wadamada ay ka jirto oo sida afghanistan bakistan iyo muxuu ahay nigeria soomaaliya waa la sheega iyadana marka waxaan aaminsanahay inkastoo uu tababarku bilow yahay inaan wax badan maaragta bulshada aan u gudbin doono oo muxuu ahay sida hadda muuqatay in fariintan boolyada ku saabsan in meediyaha la mariyo muhiim bay tahay way kasoo way kasii ballaaran doontaa qaabkii hore loo isticmaali jiray ayaan aaminsanaha bismillahi raxmaan raxiim magacayga intisaar saal xuseen waaye seminaarkan maanta waxaan ka faa-iidnay horta wax badan waxaan sidoo kale aragnay heerka bulshada soomaaliyeed ee annagu aan kasoo jeedno heerka ay ka joogaan fahankooda cudurka loo yaqaano booliyaha oo aan markaasi seminaarka maanta ku qaadanaynay oo noo socon doona muddo saddex maalmood ah marka aan fiirinay fahamka dadkeena ay ka haystaan iyo khatarta cudurkan uu leeyahay iyo sida warbaahinta lafteeda ay door muhiima uga qaadan karto wax badan ayaa nooga soo baxay oo run ahaantii aan u malaynayo in badan in bulshada markaasi annagana markaan u gudbinno mustaqbalka ay markaasi iyaguna wax badan ay ka fahmi doonaan waad mahadsantahay khadar magacaygu waa cabdiweli cabdi maxamed waxaan ka mid ahay shaqaalaha v o e da ay dhowaan kusoo biiray runtii aad baan u faraxsanahay lama soo koobi karo markii aan usoo laabto dhanka ee trainingka maanta mise tababarka maanta halkan ka socda run ahaantii waa mid wax badan ka bedelahaya nolosheenna heerkeenna saxaafadeed iyo heerkeenna cilmi gebi ahaanba marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinahayaa dhammaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa sagaal mustafa xasan nuur waxaan ka socdaa v o a hargeysa run ahaantii tababarkanna loogu qabanayo magaalada nairobi ee ku saabsan boolyada waxaan filayaa inaanu wax badan ka faa'iidi doonno anagoo ku celin doona goobyahaanu ka nimid ugana faa'iideyn doona hooyooyin badan oo ka aaminsan cudurka boolyada talaalkiisa een sidai caruurta u qaadan lahaayeen ee caruurta loogu wacyigelin lahaa ee hooyooyinka loogu wacyigelin lahaa si ay uga badbaadaan een khatarta dhibaatada oo run ahaantii keeni karta inay naafo noqdaan idaacadda v o e da qaybteeda afka soomaaliga ayaa ka mid a idaacadaha ay bulshada soomaalida ugu jecel yihiin iyagoona mar walba kala socda xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington koox dhallinyaraha ayaa magaalada burma waxa ay ka samaysay wacyigelin ku aadan dhibaatooyinka dhallinyarada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha warbixintan waxaa burma nooga soo diray wariyeenna xaashim sheekh cumar good isticmaalka mukhaadaraadku waxa uu u horseedaa dhallinyarada halis caafimaad darro iyo dib u dhac ku yimaada dhanka noloshooda haddaba muddooyinkan dambe waxaa jira dhallinyaro u badan gabdho oo iyagu ka wacyigeliya dhalinta isticmaalka mukhaadaraadka gabdhahaasi waxaa ka mid a xabse maxamuud shirdoon oo gobay ku cabiraysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka wuxuu dhacayaa maansadu sidatan waa maanso aan ugu magac daray maandooriyaha maansadii aan soo qorqoray meel isbadan aan lahayn maandooriyaha aan ugu magac daray muraadkaan ka leeyihiiyo murtida aan isla fahanee muuqa aan ka qaade maqalkay amaaxsha ma guursada guri ma dhaqaha ma tiirsada ma tallaabsadaha ma tosha ma tashadaha ma tashaha ma taame mana taagale maandooriyaha u tahaagdada waan iska dayna daraan maromaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daadiyo maraataha intaa leh maandooriyahay gaar u taheedada waan iska dayna daraana maanaa dhalay miyaa layla dhalay ma dariska ma dadkayga ma da'da weynba ma kuwa damba ma ahin dabeecadaydee dibaabbaayo cunaayay maandooriyahay u gaartaheedada waxaan iska dayna daraan marwooyinkiinoo kala haaya meel ilayga meeraaya meeshiina buuxinaaya mansabkiina dhowraaya mansabkiina dhowraaya mardambe soo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooriyahay u gaartaheedada iska daaya daraan midigtiinna inaad u qaadaan mansabkooda wiiqdaan marwanimadooda u diidaan meherkooda ku ciishaan midhola'aan ku diidaan maandooriyaha u gaartaheedada iska daaya daraaga muruqyadoo liciifa midhiqiradoo xidhmo muuqoo duugooba maskaxdoo daciifda midabkoo kaa tega ma adigiibaa garashada maandooriyaha u gaartaheedada iska daaya daraaga kuma taama cibaadada ma tukasho la-aantiyo ma tahlaayo soonkiyo mar dambaan qallayntiyo tamar baan taag lahay maandooriyahay u gaartaheedada iska daaya daraaga sidoo kale dhalinta waxaa halis caafimaad ku haya iyaguna daawooyinka loo isticmaalo midabbedelka oo haweenku u isticmaalaan inay isku caddeeyaan sida ay mar kale xabsa tilmaamayso maadooyinka ku jira daawooyinkaasi ee dhibaatada u keena haweenka isticmaala
iyo saraakiisheeda ayaa iska kaashaday in toddobiyo labaatan brodhakti ay ka baadhaan waxa loo yaqaano mercury waa curyo sun ah koob waxay iskugu jireen saabun iyo kariimada la isku caddeeyo koob iyo toban ka mid ah ayaa mercury laga helay qofka biniaadanka less than one gram oo mercurydaasi haddii jirka biniaadanka gasho dhammaan wax xidhaan odayaasha dhiigga qaada taasay soobayso saddex meelood ugu muhiimsan jirkeena maskaxda maskaxda markay soobto ay xanuun ku keento abatimaticly ku saameyn ku yeelanayaa maqalka iyo aragga aragga iyo maqalka si noosana gabar kasta cadseed aad weydiiso indhaha indhaha ma ka cabata exactly ahaa bay ku dhacaysaa because of this problem daawooyinka ugu badan ee mercury laga helo waxaa ka mid ah haweenka soomaalida ay aad kugulaysa diyaanada daroofaada waxyaalaha common-kaynu aadka ugu badan nahay stereotypes-ka stereotype waa waa dawo loogu talagalay in xanuuno fara badan ama caabuqa jin ku dhaca in lagu daweeyo laakiin waxaa la isticmaalaa xaddi yar because of waxay saameynaysaa jirhkii biniaadamkii laakiin dawooyinka waxaa lagu soo dhiraa xaddi aad u fara badan haddaba kuwan kuwan waxa weeye waxaa la mamnuucay dawadaasi 2001 sababta loo mamnuucay waxay ahayd maadaama ay keentay kansarka skin kansarka ugu badan ee dunida ka dhaca ayay keentay vitamin c waxay u isticmaalaan gabdhuhu marka ay caddeeyaan ay dhammaan infarmatalka oo dhan ay u adkeysan waayaan in aw maxaa gubashada ay ku yaad tiro taninta ama taa uga hooseysaan waxay u isticmaalaan in oxygenka jirka ugu yaraayo si gubashadu uga yaraato intaasaan kusoo koobidaa waxyaala ay keento waxaa ka mid ah in hooyada iyo ilmuhuba kushin syndrome oo qaadana maskaxiyan iyo xarunta dhexe dareemada ay ay saamayso wacyigelinta la xidhiidha dhibaatooyinka mukhaadaraadka iyo isticmaalka dawooyinka aan dhakhtar qofku u qorin ayaa qaar bulshada ku baraarujinaya halista caafimaad darre ee ka dhalan karta labadaasi xaashim sheekh cumar good v o e boorama
haatana baraan ka eranasanno wararka iyo warbixinaha waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanka maxamed b k
calafkoo iskeenbado eeshlaygu ka daro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskeenbado eeshlaygu ka daro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kuu yahay ina wada cawaynaa siday cajabinley ina wada cawaynaa siday cajabinley jigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana caway kuma idhaahdee talomaanacanade caqligaagu keeno talomaanacanade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadab qaado calankeeda kumaan caasiyeenabe hadab qaado calankeeda
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a washington markana qaybihii ka har idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa qodobadeeda kusoo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay waxa uu kulan la yeeshay mas-uul sare oo ka tirsan shabakadda twitter-ka saacada kadib markii uu ka cawday in shabakadaasi xiriirka bulshada ay ula dhaqantay si aan cadaalad ahayn trump ayaa waxyar kadib markii uu soo dhammaaday kulankii xafiiska aqalka cad ee oval office-ka loo yaqaano uu kula yeeshay madaxweyne madaxa shabakadda twitter-ka jack dorsey waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay sawir isaga iyo dorsey ah isagoo muujiyay waxoogaa rajo ah madaxweyne donald trump ayaa dhowr jeer waxa uu ka cawday in dadka qaar ay haystaan in ka badan boqol milyan oo dad raacda ah isagoo taa ula jeeday madaxweynihii ka horreeyey ee hore barack obama oo ah qofka saddexaad ee ugu raacashada badan barta twitter-ka isagoo ay ka horeeyaan keliya heesayaasha katy berry iyo weliba justin bieber
aqalka cad ayaa sheegay in laba sarkaalow sare oo dhinaca dhaqaalaha ay u safri doonaan dalka shiinaha toddobaadka nagu soo aadan si loo sii wado wadaxaajoodyada qasdigoodu yahay xalinta burarka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha war la shaaciyey shalay oo talaada ahayd ayaa waxa uu sheegay in xogeeyaha lacagta ee maraykanka stephen munishin iyo weliba wakiilka ganacsiga robert lizer ay soddonka bishan ay kula kulmi doonaan beijing ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka shiinaha luuhi aqalka cad ayaa waxaa kale uu sheegay in luuhi iyo wafdi uu horkacayo washington ay u imaan doonaan wadaxaajooda dheeraada sideedda bisha may ee nagu soo aadan maraykanka iyo shiinaha ayaa waxa ay hore u galeen dhowr wareeg oo wadaxaajood tan iyo intii uu bilowda muranka u dhexeeya ee dhanka ganacsiga sanadkii lasoo dhaafay markii madaxweyne trump uu ku soo rogay shiinaha cashuur kordhinna lagu qiimeeyey laba boqol iyo konton bilyan oo dollar badeecadaha shiinaha si uu ugu qasbo inuu wax ka bedelo dhaqankiisa ganacsiga iyadoo dalka shiinahana uu taasi uga jawaabay cashuur kordhin gaaraysa boqol iyo toban bilyan oo dollar uu ku soo rogay isna waxyaabaha maraykanka uu dhoofiyo dalkaasi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sidaynu ogsoonnahay kow labaatankii bishan ayaa magaalada muqdisho waxa uu shir uga furmay culimmaa-udiinka soomaaliyeed shirkaas oo ujeeddadiisu ahayd sidii culimmada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen sugitaanka amniga iyo la dagaalanka falalka la xidhiira xagjirnimada waxaana hadal uu shirkaasi ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya uu ku sheegay in dowrka u furan culimmada uu ka mid yahay sidii ay heshiis uga dhex abuuri lahaayeen dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab haddaba qaab sidee ah ayay xilligan culimaa-udiinka soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan howlaha ku saabsan sugidda amniga iyo arrimaha dib-u-heshiisiinta waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamuud geeddi oo hilowle iyo aadan siciid warsame xaarato oo labadaba ka tirsan baarlamankii sideedaad ee soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geeddi oo hilowle mar hore waxaan salaamaya xildhibaanka saaxiibkaya xaarato waxaan salaamaya bahda v o-da iyo dhegeystayaasha intaa kadib haddaan usoo laabto su-aasha jawaabdeeri weriya xasan kaafi waxaanu u soo qaadan lahay kelmadda ajnabiga ah right institution wrong time taasay macnaheedu tahay hay-adda culummada soomaaliyeed maadaama aan dal islaama nahay boqolkiiba boqol aan sheegan inaan muslim nahay howl kasta ee qusayso shacbiga soomaaliyeed inay mar kasta ku jiraan oo ay ku lahaadaan input waa wax loo baahan yahay waana ku waana ku fiican tahay balse waxaan qabaa wakhtigu inuu aad u qaldan yahay oo wakhtigeenu iyu ahayn waayo madaxweynuhu markii uu ku jiray doorashada iyo markii loo dhaariyaba wuxuu ballan qaaday laba sano gudaheer inuu waddanka ku xoray doono uu shabaab ka saari doono marka waxay heleen madaxweynuhu intii uusan marka hore bilaabin howshiisii qorshihiisa inuu inishi ugu horrayntiiba inuu culimadiinka u yeero isugu yeero tale isiga yidhaaho iyo wax ka weydiiyo ayagaa yaqaana laakiin laba sano iyo laba bilood kadib inuu madaxweynihii yidhaah hadda culimmadii aan u yeerayaa ee hala hadlaano waxaan u arkaa waxaan afka soomaaliga lagu yidhaaho tawxiid berey tago maane tabaraa keentay marka waxaan qabaa inuu dhammaan uu ku feelgaroobay dowladda ku feelgarowday howshi iyo ballan qaaday waxay ballan qaadeen haddana uun jasun maaratay colka waraf lagu dayaayo walaamahane xal dhambe noqon doonto hay-aadan xaalato marka u horeyse waan salaamahayaa adiga iyo xildhibaanka iyo bahweyntar dhegeysanaysa su-aashaasaad weydiisay waxaan ka dhihi lahaa anigu in mar kasto culummadu ay ka mid tahay lafdhabarka mujtamaca ayna ka qayb qaadan karto wax kasta hadday nabad tahay haddii waxyaalo kale ay tahay hadday xal siyaasadeed tahay in ay ka qayb qaadan karto roolna ku leedahay inay ka qayb qaadato arrimaha qaranka gaar ahaan arrintatan hadda taagan ee xasaasiga ah ee ah sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonnida waxaan u malaynayaa inay rool ku leeyihiin waxaan u malaynayaa inay ku habboon yihiin maadaama waxaan ugu socda oo shabaab ay qalabka noogu sitaan ay tahay arrimo diini ah iyagoo aan u aragno iyadoo aan u aragno inayna arrintaasu keenaynin xal diini ah laakiin ay haddana ku habboon tahay culummada dalku inay arrimahaas ayaguna ka xaajoodaan shabaabna ugu tagaan la xaajoodaan isla jeexjeexaan ay isla arkaan diinta dhabta ah oo aan nahay middaan aaminsanahay ah iyo xal u helidda dhibaatada taagan marka waxaan u malaynayaa inay rool ku leeyihiin baan u malaynayaa maxamuud geedi maxaa diidaya in culimmada soomaaliyeed ay wakhtigan ka qayb qaataan howlaha sugidda amniga dalka arrintu waxay maraysaa boqol iyo toban iyo afar aan aqaanaa kaa akhrisamaya ka adag xeerka maanta la gaaray dhibka lasoo soo maray halka la taagan yahay maanta waxay dowladdu isku dayday hadday noqole ciidankii oo dalku lahay hadday noqole kuwa ajnabi oo labaatan kun gaar lasoo qaatay dhibkay xabaddu meeshay marayso ma aha wax maanta wadaad ayadu soo deliishado amba kitaab la fiiriyo wakhti la siinaya ma ahee waxa waaye xilli lagu jiro laba mid in iyo dowladdu ku wajahdo xooggay ku waday kusii waday maarata ka saarto haddii taa rabtana waxay tahay inay marka hore ciidamada dalku uu leeyahay iyo si niyad sami ah si maaratay wadaninimo ah si kalsooniya dalkooda ay jeclaysiiyaan laakiin dalkiisu askari ku jeclaa maayo in afar bilood iyo shan bilood isagoo boqol dollar qaadanaya inuyo mushaarkii la sii waayo subaxii markuu gurigiisa kasoo tago iyo carruurtiisu ooyeyso asagana uu dhismoorl yahay ee halkaa uu qora la taago xaggana gidaar iyo dirbiya dirbi kale lagu sii gooyo waxaa ku imaanaya ciqaabta ku socota shacabka soomaaliyeed qaasatan kuwa muqdisho marka dowladdu iyadoo hadday rabto inay arrintaasu wax ka qabsoomaan culummayay kusoo xaarin idoo tuulaydahe waa inay idula timaadaa qorshe oo imyidl ah oo deg deg ah amba ay shacabka soomaaliyeed kursiga u banneeyaan si loo helo shaksi kale amba mas-uuliyiin kale ee isku dayda inay iyadu amba wadanka ka hor wadankuinta imaan dowladdan ka hor wadanku sidan waa dhaamay waxaan ogahay dowladda xasan sheekh oo dowladdan ka horreysay aniga bishii january ee kii seventeen le raalliga ahada waxaan ku tegey jawar waxaan ku tegey baawaran ku tegey meesha la yidhaha wallaweyn waxaanaan ka doonto baawaran ku tegey maantana waxaan hal kilomitr ayaan muqdisho loo socokaraya aadan waad maqlaysaa xildhibaanka saaxiibka ah waxa uu qabaa inaan la joogin xilligii culimmadu ay ka qayb qaadan lahaayeen arrimaha taagan oo uu amnigu ugu horeeyo adiga sidee u aragtaa arrintaasi arrimaha taagan waa arrimo fara badan oo culus oo u baahan farsamo badan daraasaad badan iyo iskuday badan intaba laakiin markaannu ka hadalno si gaar ahaaneed aan uga hadalno doorka ay culamaaudiinka soomaaliyeed ku leeyihiin ka qayb qaadashada soo celinta sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonida waxaan u malaynayaa oo aan ku kalsoonahay haddii culamaaudiinka soomaaliyeed si dhaba ugu istaagaan arrimahaas inay ka qayb qaataan gacanna ka geystaan inay yeelan karaan awood aada iyo aada u weyn ilaah baa weyne u weyn oo ay ku caawini karaan kuna garab istaagi karaan aadaha amniga dowladda shacabka soomaaliyeed ee doonaya nabadda inay aada iyo aada wax uga tari karaan ayaan aaminsanahay waayo culummada soomaaliyeed saanu ognahay waa foros weyn aan u jeedno oo weliba isku duuban oo weliba hoggaan midaysan yeelan kara oo waxqabadkooduna noqon kara mid midaysan sidaas awgeedna ay noqon karaan awood muuqata waxqabadna muujisa markaana ay tahay marka ugu muhiimsan waxyaabihii inay qabtaan culamaauddiinka ay ka mid tahay waxyaabaha maanta taagan marka waxaan anigu dhihi lahaa culamaauddiinku ha tashadaan ha isku tagaan ha qabtaan waxa suurtagalka gacanna ha ka geystaan sugidda amniga iyo soo celinta maxaa la yidhaha xasiloonida haddii madaxweynuhu uu dalbaday oo u weydiistay in culamaauddiinku ka qayb qaataan arrintaas garab istaagaanna ciidamada amniga waxaan u malaynaya wax oo oo dhibaa ku sugan male waa wax la qaadan karo waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamuud geedi xalku wuxuu yahay madaxweynaha oo si cad oon gamasho lahayn geesinimo u hadla shacabkiisa soomaaliyeed u sheega muddadii uu qabsaday ee labadii sannadood inuu u suurtageli weysay oo wuxuu ballan qaaday haddana uu shacabka soomaaliyeed uu weydiisayo in wakti labadii sana waxba qabsami waayeene inuu haddana muddo cayiman hadda uu qabsado oo yidhaha bal intaas ayaan fursad leehay hadduusan rajo leeyaha hadduusan rajo lahayna shacabkii soomaaliya waa dhammaaday waxaa isku dhammaanaya waxaa ka imaanaya waa wiil soomaaliyeed kan intii lagu dilayo dowladda la jira waa wiil soomaaliyeed waxaa dhammaanaya waa soomaali dhibkiina soomaaliya ku socoyaa marka iyu arrintaa dhex fadhine hadduusan madaxweynuhu rajo ka qabin inuu arrintaa xal ka gaaro waa inuu kursiga banneeya si shaksiga loo tijaabiyo culummadu horta saa hore u sheegay maadaama dal muslima aan nahay mar kasta ayaa culummada loo baahan yahay shay kaste soomaali looga hadlaya arrimaheera inay goobjoog ka ahaadaan inbud ku lahaadaan tala ku lahaadaan waa mida loo baahan yahay haddii markii laga bilaabi lahayna waxa maanta xumaada ma xumaa lahayd culummada naftirkeeda waanu isnaqaanaa marka hadda media ka fiirihaya culummada kasoo qayb gashay maasha allah culummo maarata gudaha iyo dibaddaba culummo muxtaraf oo qiimo badan ayaa jooga dhinaca kale waxaan ognahay dowladdu inay jiraan wadaadda iyagoo dowladda ku xiran oo dowladda iyo laga urihaayo hadday shabaab kuwaa sii arkaan ama ku maqlaana ay kaba sii xanaaqayaanba oon oon xalay keenaha joogtee marka madaxweynuhu culummada inuu marka hore ka bilaabo ahayd markuu february eighteen two thousand seventeen kii la doortay inuu ka bilaabo nine amba ten inuu culummada u yeertay ahaday haddoo laakiin xeere fandhalka dhacsan yahood oo baruudu qiiqayso culummo wacdi laga dhigaysamaaye madaxweynuhu waa soo umada uu ballan qaada laba sano uu dalka ku xiraanaye amba dalka ha xoreeyo hadduu rajo ka qabo hadduusa ka qabinna waxaan ku celilaa mar labaad kursiga ha baneeyo si loo helo shakhsi kale oo isku daya inuu amba iska dhiciyo la dagaalamo ama marka wadahadal la fulo aadan haddii aan ku siiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay horta qodobka weyn oo taagan oo u baahan xal in loo helo waxa weeyaan is-afgaradka diinta horta diinta diintu hal mid weeyaan hal mid baanu diinta aaminsannahay diin la kala fasiro oo la kala wado oo laysku laayo oo dhiig lagu daadiyana hadda nooma muuqato waxaa noo muuqda in ay jiraan arrimo lagu fulinayo diinta laakiin aasaaskeedu ayna ahayn arrimo diineed waayahay haddaan ku soo noqonno culamaauddiinka anigu waxaan qabaasaan horey oo u sheegay culamaauddiinku inay isku dayi karaan qaab kasta oo suurtagal ah oo ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga ay u garab istaagi karaan shacabka soomaaliyeed si ay iskaga qaadaan culaabta iyo dhibaatada haysata waana fursad maanta u bannaan waxaan saa ugu sii weliba ugu sii askaynhayaana waa awood jirta wey culamaauddiinka ma aha awood la xaqiri karo maa awood muuqata culaabteeda leh xooggeeda leh waxna samayn karta haddii xataa aan dagaal wax lagu raadin in lagu raadiyo xal oo muxuu yahay in la raadiyo wadahadal in la raadiyo heshiis in la raadiyo qaabka ugu sahlan ee ugu qabow ee lagu keeni karo lagu bislayn karo wadahadal midho dhal ah oo lagu gaaro amniga iyo nabadgelyada aan doonayno culamada waxaan leeyahay istaaga oo istaaga difaaca dalkiina qaab kasta u adeegsada heshiis u raadiya ku raadiya xabad ku raadiya wadahadal ku raadiya afgarasho ku raadiya garab istaaga dadkiina iyo dowladiina iyo haadihiina amniga si aan cadowa koowaad marka hore iskaga xalino marka dambena iskuusoo noqono wax dhexdan intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi ow hilowle iyo aadan siciid warsame xaarato oo labaduba ka tirsan baarlamankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadeed
sanad xasan kaafi qoysta ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja waa kan
waa v o a dii af soomaaliga iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal dhaqanka soomaalida ee darfaha ballaarani wuxuu xididda ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan hadday xoola raacato ahayd hadday beerey ahayd hadday kalluunsato ahayd iyo hadday xijiyaysato ahaydba waxay lahayd hiddo ka dhaxeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo haddiise tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abbaaro hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xidhiirka bulshada degaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miilaysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu og yahay da'yartuna ay malayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu howl fudud ma aha waxayna sii darhayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka ah mooyee waa hadday aaran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen sirica uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mida baadidoonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaalo kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaanoo aroorada uu midba waddo ku fulaayo ayay qaybi ka raacdaa adhiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca adhiga qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hasha jidkoodii go'ay ayaa foor taga oo sidaasna waa lagu waayaa geerar badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foofgeeyaa markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baalqab qooqan baa geel aan koodii ahayn la carraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabaalow baadida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhaxeeye haddiise sidaas lagu heli waayo baharse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku jirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacalaaya mahmaahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyn tahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raad joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xooreyaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii iga baadi doonoo male igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luma iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meelhebla ka lumay inuu meelheblo ama meelhebla ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo ororod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geed lagu siinsan yahay oo xaaje lagu haysto ama lagu allabaryaayo halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo tilmaamo neefka kaa maqan markii lagu yidhaahdana intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumaddeeda ama muuqaalka kuruskeeda ama saddexdaba intuu israaciyo ayuu iska fadhiistaa markaas baa xalaal quutihii neefkaasi uu xoolihiisa ku jiray oo geedka wax ka fadhiyey ku yaboohaa isla markaasna ku ballan qaadaa inuu maalin hebla isla madashaa keeni doono sidaas markuu yeelana baadifad baa la siiyaa weliba ducana waa loogu daraa ninkaas xaaraan madaaraha ah waxaa labeeya mid kale oo baadi qaris ah waa ninka markii ay xoolaha dadow mooradiisa soo galaan booliyada oo haddiiba ku tashada inuu yeesho waa mulfis ama waa gudbis ama waa madalhufis oo markiiba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxeeyo ayuu u dhigaa meel fogaan badanoo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reero kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay ninka baadida ku raartoogaa hadduu gaba yaqaan isaga ayuu kaashadaa madashii uu ka baafinayaba wuxuu ka tiriyaa tixa uu ugu ducaynayo xoolaha ka maqan kii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo geliya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaarayo baadidiisu qofka ay xiladiisa ku jirto ama babeel ku og oo ka qariya hasha ama halaha ka maqan kolkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdubillaysto soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wada uu ku dhici doono habaar u eg labadii meelis ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku odhan jiray ninkan baytina iga qarsha oo ba'e aan ii sheegin ilaahuw budaha nuur iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo geeraara uu eebbaweyne ku baryaayo kagana duraamanaayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinsho ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigarayaxna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo ugu lahaa ayaa jeel ka baxsaday markaas buu baadidoonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaalmaha isku dirka ah ee uu ku raad joogaa aanay booli ku soo gelin duulaanna uusan ku soo heline oo isagu baarqabkii dhalay u hayey sankoodana axasha ka duugay wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas baqanee buntuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subax ayaan hooyadood beeciyoo gadayee anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhaleen intaas markuu yidhaahdo ayuu dhex gelinayaa tuduc uu ku haaraamayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gebagabaynayaa baryo aad ah oo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burga wiilalaa iga layaacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koonfur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhaan garan burdahan ku raadgoobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aankiiyo wardigu igama baaqdaane waxaan baragga diinka u akhrii bayrahiyay mudane ilaahayga baariga ah baa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryaba kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hiddahanu intaasi ku dhaafno kooxda kubadda cagta ee bayer munikh ee dalka jarmalka oo ka mida kooxaha ugu magaca weyn qaaradda yurub ayaa la saxeexatay xiriirka kubadda cagta ee dalka ethoobiya heshiis u ogolaanaya in magaalada adisababa ay ka furto akadeemiyadeedii ugu horreysay oo ay ka hirgelinaysa qaaradda afrika faafaahinta warbixintan waxaa barnaamijka ciyaaraha noogu haya waryaheena nuur xasan nuur
maamulka bayer munikh ayaa v o eda qaybta la hadasha ethoobiya u sheegay in mashruucani ay ku dhaqaaqeen kadib markii ay arkeen dhallinyarada da-da yar ee ciyaarta kubadda cagta iyo taageerayaasheeda tirada badan ee ku nool dalka ethoobiya ethoobiya kuma wanaagsana kubadda cagta waxaana xulkooda uu kaga jiraa qiimeynta fifa ee dalalka ugu wanaagsan kubadda cagta ee dunida qaybta boqol iyo kontonaad hase ahaatee waxaa hadda jira dhallinyaro aada u da-yar oo mustaqbal ku leh kubadda cagta holga quest oo ah madaxa qaybta warbaahinta ee kooxda bayer munikh ayaa isaga oo jooga dalka ethoobiya v o ed u sheegay in saddex marka loo qeybiyo shacabka dalka ethoobiya ay laba ka mid ah ay da-dooda ka yar tahay shan iyo labaatan sano sidaas daraaddeedna ay ethoobiya ka taageeri doonaan horumarinta tababaridda dhallinyarada jecel kubadda cagta toddobaadkii hore guddoomiyaha gobolka bavaria oo ah halka ay ka dhisan tahay bayer munikh ninka la yidhaahdo marcas soda xubno ka socday golaha deegaanka gobolkaasi iyo qaar ka mid ah xubnaha fulinta maamulka bayer munikh ayaa tagay magaalada adis ababa iyaga oo heshiis la saxiixday xiriirka kubadda cagta ethoobiya si loo furo akadeemiyad dhanka kubadda cagta ah oo ay bayan ku yeelan doonto markii ugu horreysay qaaradda africa bayer munikh ayaa sanadkii hore iyo sanadkan dalka nigeria ka sameysay tartan ay ugu tala gashay dhallinyarada maamulka kooxdan ayaa ku tilmaamay guulihii laga gaaray tartankaasi in uu ku dhiirigeliyey inay afrika ka furtaan akadeemiyad kubadda cagta ah oo lagu tababari doono dhallinyarada leh mustaqbalka kubadda cagta f c bayer munikh ayaa horey usoo saartay ciyaartooy caan ka noqotay dunida kubadda cagta kuwa hadda ciyaara ee kasoo baxay dugsigeeda kubadda cagta ayaa waxaa ka mid ah thomas muller matis homlis iyo tony cruis isagaoo khadka telefoonka kula hadlayay v o eda ayuu guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ethoobiya esayaas kiira sheegay in ay ka faa-iideysan doonaan tababarka ay usoo bandhigtay bayan jiira waxauu intaasi raaciyey in akadeemiyadda kubadda cagta ay qaadan doonto hadda soddon ilaa iyo afartan canug oo da-dooda ay u dhexeyso siddeed ilaa iyo sagaal sano kuwaas oo kharashka ku bixi doonan ay bixin doonto bayan munig dhallinyaradaasi ayaa fursad u heli doona in ay toos ugu biiraan akadeemiyadda tababarka ee dhinaca kubadda cagta ee bayan ee dalka jarmalka haddii si wanaagsan ay u dhammaystaan tababarka heshiiska ay kala gaadheen ama ay kala saxiixdeen bayan munikh iyo xiriirka kubadda cagta ethoobiya ayaa ah in tababarayaal ka socda bayan ay bixin doonaan casharada tababarka la siinayo ardayda etoobiyaanka ah iyadoo tababarkana uu ka bilaaban doono magaalada adis ababa saddexda bisha may f c bayan munikh oo shan jeer ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa iskuulle lagu tababaro caruurta dhinaca kubadda cagta waxa ay ku leeyihiin dalalka shiinaha thailand jaban singabore iyo dalkan maraykanka
halka aad weli nagala socotaan waa washington intaasina dhegeystayaal waxaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo ay welijadood kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daamduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo farsamadan waxay ahayd jimi fare
This is VOA News. I'm Gene Randall. Sri Lanka's